halkani waa washington lantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitirban f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa labada bisha agoosto sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii subaxnimo saakaya caalamkana wada jir halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sida qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ay uga falceliyeen geeridii ku timid ee beeha u naxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir oo ku geeriyooday shalay dalka qatar
runtii waxaan aad iyo aad oga naxnay geeridii ku timid walaalkeen cabdiraxmaan yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqa magaalada xamar
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan beeralayda gobolka baay oo siimaar kala gedisan ku soo bandhiga carwada koonfur galbeed lagu soo bandhigay ee farshaxanka iyo isugu jirta soo saarista dalagga beeraha waxaa la soo bandhigay oo hadda infact gadaasheenna yaallo dhaqankii beeraha wixii ka soo baxay beeraha wixii oo xoolo ka soo baxay ayaa la soo bandhigay macnihii marka wax kasta oo oo ku saabsan macnaha wax soo saar oo nooc kasta ah waa la soo bandhigay sidoo kale waxaad maqli doontaan heerarka waxbarasho ee jaamacadaha dalka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dagaalka ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa sii xoogaystay khamiistii shalay kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu tariifad cashuur oo dheeraad ah oo toban boqolkiiba ah uu ku soo rogayo alaabta uu shiinaha u soo dhoofiyo maraykanka maalin kadib markii labada dhinac ay ku heshiiyeen in wadahadallada ganacsi ay sii wadaan ilaa bisha soo socota wadaxaajoodyada ganacsi way soconayaan inta wadahadallada ay socdaanna maraykanka waxa uu bilaabi doonaa kowda bisha sebtembar in tacriifad cashuur oo dheeraad ah oo gaaraysa boqol tobankiiba uu ku soo rogo haraaga saddexda boqoloo bilyan oo dollar ee ka mid ah badeecadda iyo wax soo saarka uu shiinaha u soo dhoofiyo dalkeenna ayuu yidhi madaxweyne trump isagoo twitterkiisa kusoo qoray madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale ku eedeeyey shiinaha inay ku guuldaraysteen inay iibsadaan alaabo badan oo ka mid ah wax soo saarka beeraha ee maraykanka hadalka madaxweyne trump ee khamiistii shalay ayaa imaanaya maalin kadib markii wareeggii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodka ganacsi ee u dhexeeyey ergooyinka kala matalayay maraykanka iyo shiinaha ee kusoo dhammaaday magaalada shinghai magaalada shanghai ay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada iyagoo ku ballamay bisha sebtembar mar kale in wadaxaajood ay isugu yimaadaan magaalada washington
waqooyiga kuuriya ayaa ku dhawaaqay inay samaynayso tijaabo cusub oo gantaalada ridada gaaban ah oo mari doona xeebta bari ee subaxnimada saaka ee aroortii hore ah maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tani ay tahay markii saddexaad oo dalkaasi uu sameynayo tijaabadan kuuriyada waqooyi ayaa samaysay haddaba tijaabooyinkii kuwan ka horreeyey ayada oo midka maantana ah uu ku soo beegmay saddexda aroornimo xilliga dalkaasi kuuriyada waqooyi islamarkaasina taasi ay walwalgeliso kuuriyada koonfureed dowladda maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa mukhaabaraadkooda waxa ay qiimeyn ku sameynayaan gantaalada ridada gaaban ee kuuriyada waqooyi oo ay sheegeen in waxyaabo badan ay isuga mid yihiin aan raahde kuwii ka horreeyay laakiinse uusan khatar weyngelinaynin maraykanka iyo waddamada kale ee gobolka danahooda
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana nairobi qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo soomaalida ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo ka hadlay siday u taabatay geeridii naxdinta lahayd ee allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yarisow oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii lagula beegsaday xarunta maamulka gobolka ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay la timaado qorshe ammaanka ay wax uga qabanayso wariyaha v o e da qatar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar loo malaynayo inuu fuliyey qof isqarxiyey oo uu afar iyo labaatankii bishii hore uu la beegsaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho kaasoo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo uu ugu dambeeyey allaha u naxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow kaasoo maalintii shalay ahayd u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii lala beegsaday xarunta gobolka geerida dadkii ku geeriyooday weerarkaasi gaar ahaana geeridii ku timid duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan yariisow ayaa waxay si aad ah u wada taabatay guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda dadka ay taabatay geeridaasi islamarkaana dareenka tacsida u diray ehelada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan yariisow waxaa ka mid ahaa soomaalida ku nool magaalada nairobi bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed waxaa aad noo taabatay geeridii ku timid walaalkaya cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow waxay ahayd geeri aan aad oga naxnay maalin kasta in dadka haldoorka u ah ummadda soomaaliyeed iyo si macno darraa ay u dhintaan waa arrin ayaan darra ah magacigu waa yuunus cabdulaahi xiri innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun halkan annaku muxuu ahay ka tirsan jaaliyadda ku nool khaasatan ardayda wax ka barata arday soomaaliyeed wax ka barata magaalada nairobi waxaan muxuu ahay tacsi u diraynaa injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo muxuu ahay qarax ka dhacay maalin hore gaarsu geeriyooday waxaan ugu tacsiyeynaynaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool ee guddoomiyaha u ahay si khaas ahna waxaan tacsida xagkan uga diraynaa familka iyo muxuu ahay caruurtii oo ka geeriyooday waxaan leenahay ilaahay muxuu ahay qabrigiisa ha u qaboojiyo magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed maxmed cabdiraxmaan jiic waxaan ka tacsiyeynaynaa arrintii foosha xumayd ee ka dhacday xamar ee dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmay markiisi hore guddoomiyihii duqi magaalada aafra u dhintay waxaanan leenahay waxaan leenahay dowladda federaalka iyo maxaanku dhahay dadkeeduba garabka garbaha isqabsadaan nabadda iyo maxaanku dhahay dadkan kada sidii loo badbaadin lahaana ha laga shaqeeyo samiriyo imaanna allah ka siiyo faamiligii iyo soomaali oo dhan injineer yarisow ayaa ahaa wadanay shaqooyin badan u soo qabtay qaranka soomaaliya xilal kala duwanna soo qabtay waxa uu dhowr jeer oo hore uu wasiir ka soo noqday wasaaradda warfaafinta soomaaliya isagoona hadda markii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay weerarka la beegsanayeen ku guda jiray shaqada qaranka mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah ula murugoonaya geerida ku timid allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan yariisow magacaygu waa xabiib maxamed cigaal qonsulka safaaradda soomaaliya ee dalka kenya waxaan u tacsiyeynayaa cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow injineer yariisow duqii hore ee magaalada muqdisho aana ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir oo maanta ku geeriyooday istaal ku yaala dalka khatar magaalada dooxa waxaan u tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo caalamku ka joogaan gaar ahaan dadka shacabka ah reer banaadire oo madaxda u ahaa waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii oo caruurtiisii iyo xaaskiisii uga horeeyaan iyo waalidiintiisii samir iyo iimaan allah idinkas aad ba umahadsan tahay magacaaga iyo xafiiskaaga ku bilow bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdixakiin axmed guuleed agaasimaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga runtii waxaan aada iyo aada oga naxnay geeridii ku timid walaalkeen cabdiraxmaan yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqa magaalada xamar waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu qabrigiisa u waasiciyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhammaan ummadda soomaaliyed meelay joogtaba sabir iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo gaar ahaan dowladda soomaaliyeed iyo gobolka banaadir dadka ku dhaqan guud ahaan guud ahaan dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa waxaa u bilowday maalmo duco iyo aas qaran oo loo samayn doono allaha u naxariiste injineer cabdiraxmaan yariisow oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerar markii ay kooxda al-shabaab ay la beegsatay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mahadsaned qadar isla arrimahaas ayaan ku guda jirnay geerida injineer cabdiraxmaan cusmaan cumar yariisow dhinaca kaleetana haweeney ku sheegtay magaceeda xaawo cabdulqaadir axmed ayaa waxay la soo hadashay v o eda waxayna ka tacsiyeysay sidaasoo kale geerida ku timid guddoomiyihii gobolka banaadir waxay ku sugan tahay dhadhaab waxaana khadka telefoonka ee kula hadashay cabdulqaadir maxamed somakaab waxaan ula soo xiriiriyay geerida xanuunka badan ama dhibaatona xanuunka badan waddankeena ka dhacday qaasatan mida ku timid gudoomiyaha magaalada muqdisho ilaahay hawl naxariisto cabdiraxmaan yiriisow waa mida ayadaa mida igu kaliftay inaan codsado in aan la hadlo idaacadda haddaan nahay dadka qaxootiga intii kule ila mida ama igu dareen ah in badan bay ogta noo taagnayen ilaamaa maalintii la qaadayo oo labaaba qarxigii buu dhacay maalintii labaaba dhacay oo la qaadayo muqdisho laga qaadayo oo wadanka qadar kaasatan caasimada dooxa loo qaadayo dhegta way noo taagnayn mediaha dhegta kamaalana qaadayn social media hadday tahay iyo tan maqalka hadday tahay anoo muudo ama dareensan xilin jirkeyga kamid in xanuunku dareemayo oo aada aan u dhageysanayo maanta markaan maqlay amaan kaasatan aan maqlayn maqal aan maqlayna waa dareemaysaa xamaasadan kugula hadlaysta ay leeg tahay dadka ilamidka ana anigaba waxaan aad waxaan ula xanuunsanahay garadka bulshada inta badan ku jirta oo qaasha caafimaadka kuwa u shaqeeyo culimo awdiinka garimageedada dadka la dhaho twenty four hour wadankeena dhibaatada ku sugan tahay maalin walba dhibaatoonayaan yaan aada ula xanuunsan maalinba maalinta ka dambeyso kana sii xanuun badan kana dhib badan qof boqo maalinba qofka dhimanayo qof kale uu kasii wanaag badan yahay oo midaa mida jirkeena uu damkanaya maa u ilmaynaya haddii aad dalka oga soo qaxdeen ee amni darro oo hadda aad ku sugan tihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab arrimahan oo kale markii ay dhacaan walwal iyo cabsi intee la-eg ayay idin geliyaan haddii aad doonayseen inaad dalka dib ugu laabataan wallaahi walaalo wallaahi walaalo waa xanuun badannahay waa dhib badannahay annaga meeshaan ku noolnahay waa qaxooti qaxootina haddaa maqasho weligiiska transit baa iska tahay qof taagan baa tahay waxaan ku hanweyneen ama ku qalbideereen waddankeena maalinba maalinta ka dambeyso bal inaan tallaabo u qaadi karno laakiin waxyaabaha ka dhacayo markaan maqalno xanuun badan baan dareenaa cabsi badan baan dareenaa dhibaato badan oon dareemayno kayma tahay qof meelu u dhaqaaqay meelu ciirsadala wadankiisina ay maalinba maalinta ka dambeyso kadaba dib dhal ay noqonayso yaana dareemaynaa wad fahmaysa qof taagan fadhi raadinayo meel ku nasiyo nagaadi uu raadinayo meeshii ku nasan lahaa kuna nagaan lahaa ay dhibaatada ayadaa mar walba ay kasoo shaacbaxayso wallaahi kolley walaalo hadii haddii dareen bili aadan la qiyaasi karaa oo miisaan la saari lahaa kolley waxaa amisanayna mararab soo saari lahaa mala arki lahaa laakiin nasiib daro qof walba wuxuu dareemaya qalbigiisa ugu guuxaysa amaya la dhibtoonaya aad bay noo damka saarinta ayada ah aad badan uga gudanaa xaawo cabdiqaadir axmed oo qadka telefoonka iigu warramaysay iyadoo la soo xiriirtay idaacadda v o a waxayna ku sugnayd xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya
waa hagaag weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington dhegaystayaal haatanna haddii aan eegno dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa waxa ay soo bandhigeen toddobaadkan bandhiga farshaxanka iyo dhaqanka waxaana lagu soo bandhigay halkaasi toddobaadkan beeraha dalaga kasoo go-a baydhabo iyadoo sidoo kaleetana mas-uuliyiin kala gedisan ay ka qayb galeen wariyaha v o eda waxaa halkaasi warkan kasoo diray mukhtaar maxamed catoosh bandhiga baydhabo waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka aqoon-yahano abwaano qoraayaal khubaro saxaafadeed qurbajoog iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo ugu horreeyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaa lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka farshaxan wax soo saarka beeraha iyo buugaagta cali marguus oo ka mid ah iskaashatada beeralayda gobolka baay ayaan weydiiyey dalagyada ay soo bandhigeen
dalagyada uuna ha saarana wali ku mid aha ahaa khudaar oo nooc badan eh basalla koostada ansalaatada barbarooniga yaanyada kabsarada mooska baalkii intaa mayleerahay simirsaani yaanyo simirsaani iyo hasaarohayna ansalaatada ku mid ah haddii dalaqa kale awuwiin unagnagana misga geley digir oosida nooce digir gaduudi iyo samaama misgeeda hansharaleta loos oo lama nooce sisin gabaldaya jaamacadaha baydhabo qaarkood ayaa iyaguna soo bandhigay dalagyo ku cusub baydhabo oo ay tijaabo ahaan u beereen kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen bataati bariis sanjabiil iyo dalagyo kale aadan cabdi isaaq oo ah maamulaha jaamacadda zamzam baydhabo ayaa sharaxay dalagyada ay soo bandhigeen waxaan soo bandhignay waxyaabo aad deegaanka muhiim u ah waan markii ugu horreysay dalagyo qaar oo aan horumarinay qaar oo cusub deegaan kusoo korinay sida bariis oo markii ugu horreysay baydhabo lagu beeray oo nooc u fiicana waxaan rabnaa waddanka maadaama barwaaqo yahay in dadka aan barno si qaabka loo saar qaab teknolojiya saasoo kale afar nooc geleeya oo dibadda aan ka keenay oo markii ugu horreysay naftarkeeda oo nooc tayi leh fiican leh oo weli markay guulaysteen dad beerleyda aan ku caawina aan siinay saasoo kale waxaan soo bandhignay maanta kergadey oo cabitaanka iyo iyo shaah iyo wax walba iyo hataa bariiska lagu carfiyo kana maxalee kalar loogu yeelo cabitaan laga dhigo brofesor cabdi maxamed kuusow oo ka mid ah aqoon-yahanada soo qabanqaabiyey bandhigga baydhabo ayaa sheegay bandhiggan inuu muhiimad gaara u leeyahay dhammaan shacabka soomaaliyeed si aysan meesha uga bixin buu yidhi caada dhaqameedka ay soomaalidu lahaayeen barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo baydowa ayaa lagu magacaabay ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu buugfeer yahay buugfeer ma aha waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka buugfeerka dhaqanku ka mid yahay dhaqankan wuxuu yahay dhaqanka wax soo saarka waay dhaqankan wuxuu yahay diinta waay dhaqankan wuxuu yahay deegaanka waay dhaqankan wuxuu yahay habka ay dadka irtula dhaqmaan soo ulajeedeen waxay tahay in oo buugfeer keliya aanan ka sheekaynaynin oo dhaqankii ummadda oo iswato in yacni lasoo bandhigo waxyaabaha lasoo bandhigay marka waxaa ka mid ah waxyaalaha lasoo bandhigay waxay tahay waxaa ka mid ah soo dhaqanka waxaa waaye sabos kii wax soo saarka waay marka waxaa lasoo bandhigay oo hadda infact gadaasheenna yaallo dhaqankii beeraha wixii ka soo baxay beeraha wixii oo xoolo ka soo baxay ayaa lasoo bandhigay macnihii marka wax kasta oo oo ku saabsan macnaha wax soo saar oo nooc kasta aad waa la soo bandhigay buugaag waa la soo bandhigay farshaxankii oo oo oo oo gobolkana waa la soo bandhigay oo farshaxankaasna farshaxan gobol u go'on ma ahe farshaxankii soomaalida waay macna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo la hadlayay dadweynihii ka soo qaybgalay bandhigga ayaa muujiyey inuu aad ugu faraxsan yahay bandhiggan dhaqanka dalaga iyo farshaxanka in koonfur galbeed ay martigeliso weli dhiirigeliyey warsoo saarka iyo dhaqanka warsoo saarka iyo dhaqanka iyo idin la qoro taariikhdii dadkun lahaayeen nooc kastaba haato idin laha saara taariikh dadkun leeyin oo walaali laha ma eeg magaalada baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka aada looga daneeyo dhaqanka iyo caadooyinka soomaalida lagu yaqaano waxaana bandhiggan lagu soo bandhigay ciyaaro hidda iyo dhaqan kala duwan oo dadka daawanaya aada u soo jiitay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dadka soomaaliya waxaa ka hana dalka soomaaliya waxaa ka hana qaaday jaamacado aad u tiro badan tan iyo burburkii dalka waxaa si weyn loo hadal hayaa in jaamacadda marna jaamacadaha ay marna badashadooda kuwo aanan tayo lahayn ay ku jiraan iyadoo sidoo kalena mararka qaarkood la sheego in waxbarashada ay si weyn u baahday oo loo baahan yahay warbixintan waxaa ka soo diray magaalada nairobi waryaheena yaasiin ciise wardheere ilaa intii dalka soomaaliya dowladdii dhexe ee ugu dambeysay sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ay burburtay waxaa dagaalada sokeeye ay saamayn weyn ku yeesheen dhammaanba haykalkii dawliga ahaa iyo weliba hay-adihii dhinaca horumarka bulshada siiba dhinaca waxbarashada ayaa waxa ay u ahayd dalka soomaaliya xudun welina u tahay waayo waxbarashadu waa iftiinka qura ee dadku ay isku fahmi karaan waxna ku arki karaan hase yeeshee waxaa jira dad shakhsiyaada oo iyagu geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay sidii ay ku taabagelin lahaayeen waxbarashada waddanka iyadoo dagaalada sokeeyena ay kala fogeeyeen maskaxdii iyo aqoontii bulshada soomaalida dalka soomaaliya waxaa haatan ka jira jaamacado aad u fara badan iyo kulliyado dhammaantood iyagu markaasi daboolaya dhibaatada xagga waxbarashada dadka ka haysta walow ay jiraan caqabado weli hortaagan iyo jaamacadahaasi tirada badan ee samaysmay iyo kulliyadahaasi oo intooda badan la sheego in aanay la mid ahayn kuwii hore ama tayadoodu aanay markaasi la sinnayn hase yeeshee dadaalkaasi waa mid si weyn loo loo taageerayo waxaa ka mid ah mas-uuliyiintaasi jaamac xaaji warsabe sayid maxamed cabdilla xasan oo ay magaca wadaagaan waxaa kaloo ka mid ah brofesor maxamed axmed sheekh cali oo isaguna ah cilmi baare soomaaliyeed waxaan isleeyahay isbeddel ku yimi maadaama soomaaliya dowladda dhexe burburtay ayna la guureen dhammaan wixii asaasiyaad khadamaadkii caamka ahaa ee dad ummadda oo ay ka mid ahayn waxbarashada iyo caafimaadka wixii la midka dalkiina uu burburay oo kala firdhay waxaa dad badan oo aqoon-yahan iyo ganacsato iyo odayaal iyo waxay isku dayeen inay dib u nooleeyaan waxbarashadaas waxaa bilaabatay burbur kabacdi inay dugsiyo hoose hoose iyo dhexe iyo sare dhismaan kabacdina waxaa loo baahday in la helo aqoon sare arrintaas mujtamac kasta meesha uu joogo qolo walba ayay ka bilaabeen juhuuddaas waxaa fidiyey dad shakhsiyaad ah iyo ururo labadaba dhammaantoodna ujeeddada ay lahay waxay ahayd inay ku soo celiyaan soomaaliya waddadii iftiinka iyo aqoonta badan baa laga gaaray badan oo kawaadira oo jaamacadihii soomaaliya ama ka baxay ama meelo badan wax ka dhigi jiray oo dibadaha jira xiriirka aad la leedihiin dadkaas marka wadamada ama danaynaya maadooyinka aad dadka u dhigaysaan ama kuwii horay wax u bartay ee dibadaha jira meelaha ay nabaddu ka jirto inaad ku soo dabaashaan si ay khibradii iyo waayo aragnimada uga faa'iidaystaan maxaad ka horan lahaytaa
in badan waxaa lagu soo celceliyey waxaan u baahannahay wax la yidhaahdo cabacity buildinga in naloo dhiso kelmadaas anigu wax badan baan ka iri kabas billing aan u baahna tawfiiq baan u baahana annaga is dhisi karna xirfadii iyo aqoontiyotayadii waa leenahay annagaa leh ee tawfiiqdii iyo midowgii iyo wada shaqayntii baa meesha ka maqan kow laba waxaa kaloo maqan isxilqaanka shakhsiyeed baa yar dad badanoo waxaa jira khayr allah siiye waddanka ku soo laabtay dubadda aqoon ka soo kasbaday tay waddanka kala tageen soo tayeeyey isla markaasna soo laabtay ummaddiina markaas ku sameeyey yanaa isbeddel iyo maxaa la yidhaahdaa aqoon u keenay rofesor axmed sheekh cali hal iyo labo tala soo jeedin kooban horta talada ugu muhiimsan waxay tahay jaamacadaha inay iska warhaayaan haddii say u bilaabeen inay networking sameeyaan inay iska warhaayaan oo bal ay ay wada xiriiraan midda labaad waxay tahay horumarka waxaa sameeya waa qofka bani aadamka ayaa sameeya macalinka wuxuu u baahan yahay tixgelin gooniya in la siiyo ama ha noqoto mathalan saacadaha shaqada uu bixinaayo ama mushaarka uu qaadanayo ama tababarka uu helayo ama sida maamulka uu macalinka ula dhaqmayn waxay u baahan tahay tixgelin aad u tiro badan maadaama asaga uu yahay ninkii wax soo saarayay tan saddexaad waxaa jiro business kastoo ama ganacsi kastoo adduunyada ka jira ama shaqo kastoo la qabanayo maanta waa la cilmiyey oo waxay ku salaysan tahay aqoon iyo cilmi waxbarashada oo ama jaamacadda oo meesha ugu sarreysa waxbarasha laga dhaqaajinayo waxay u baahan tahay haddaanan jaamacadaha soomaaliyeed aan rabno inay hormaraan inay samaysaan qayb ka shaqaysta si qualitikooda loo horumarin lahaa qayb aan wax kale ka shaqeyn ka shaqeysa si jaamacadda loogu fikiri lahaa loona horumarin lahaa taada kaleeto soomaalida ama wadaad ha ahaado ama ganacsi ha ahaadee waxaa muuqataa waxa dadka ay rabaan unbay geeyaan dadka haddii dhahan waxaan u baahannahay inaan shareeco barano oo shareeca in loo furo haddii la yirahdo waxaan u baahannahay laakiin qofka waxbarashada raba inuu hoggaan ka noqdo ama hogaamiyo asaga ayaa laga rabaa inuu dadka inuu asaga dadka jeclaysiiyo
waa tahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahaan wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaas aad ka dhegaysanayseen waa washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka xiisadda u dhaxaysa shiicada laga tirada badan yahay ee dalka nigeriya iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa u muuqatay mid sii kordhaysay maalmihii lasoo dhaafay arrintan ayaa waxa ay cirka isku shareertay kadib markii maxkamadda dalkaasi ay go'aan ku gaadhay in argagixiso lagu tilmaami karo ururka ay leeyihiin muslimiinta shiicada ah ee nigeriya maxkamadda ayaa ogolaatay in ururkan oo loo yaqaano dhaqdhaqaaqa islaamka ee nigeriya loogu yeedhi karo urur argagixiso ah ku dhawaaqidda go'aankaasi ayaa dhaliyey rabshado dhex maray taageerayaasha ururka iyo ciidamada ammaanka kumanaan ka mid ah shiicada nigeriya ayaa isku soo baxay caasimadda dalkaasi ee abuuja iyaga oo ku baaqay in la sii daayo hogaamiyahooda oo lagu magacaabo sheekh ibraahim zakazaki sheekh zakazaki ayaa dowladda nigeriya waxay xidhay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii wakhtigaasi oo ishurmaadyo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay dhex mareen shiicada nigeriya iyo ciidamada ammaanka magaalada zaria oo xarun u ah guddoomiyaha shiicada nigeriya ayaa waxaa sanad walba lagu xusaa maalinta ay shiicada nigeriya u aqoonsadeen inay tahay maalinta qudus iyaga oo arrintaasi ku taageeraya qadiyadda falastiin laakiin sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ayaa xuska maalintaasi waxa uu sababay iskudhac dhex maray ciidamada ammaanka iyo shiicada nigeria waxaa dadkii dhintay ka mid ahaa saddex wiil oo uu dhalay hogaamiyaha shiicada iyada oo maalintaasi ay dhinteen ku dhowaad saddex boqol iyo konton qof oo shiico ah sidoo kale sanadkii xigay waxaa la dilay saddex wiil oo kale oo uu dhalay sheekh zakizaki maymuuna daa'uud ayaa maalintaasi waxaa ka dhintay saddex carruur ah oo ay dhashay suka bani saƙonni akan cewa idan na ci gaba da kiran su ban ji su ba to an kashe su to har daga ƙarshe dai sun kira aka ce an harbi nusaiba a kirji waxaa ila soo hadashay gabadhayda waxayna ii sheegtay in ciidanka milatariga ah ay iyadoo caloosha ka toogteen walaasheedna ay madaxa ka toogteen islamarkaana dabla qabad siiyey gurigii hogaamiyaha oo ay ku dhuumanayeen markii dambe aan la hadlay igama qaban telefoonka sababtoo ah dhammaantood waxa ay ku dhex gubteen dhismaha guriga dhacdadaasi kadib ayay ciidamada militarigu waxay soo xidheen hogaamiyaha shiicada nigeria ibraahim zakzaki iyo xaaskiisa kuwaasi oo weli xabsiga ku jira inkastoo ay maxkamaddu dembi ku weyday sida uu faahfaahinayo cabdilaahi muuse oo ka tirsan ururka shiicada ee nigeria This government doesn't want to free Sheikh Ibrahim Zezeki. They want him dead. As they tried killing him in his house, God did not allow them.
dowladdu ma rabto inay sii dayso sheekh ibraahim waxay rabaan inay dilaan ama uu iskii u dhinto hore ayay isugu dayeen in gurigiisa ay ku dhex dilaan ilaahay ayaana ka badbaadiyey sidaas daraaddeed ayay xabsiga ugu hayaan laakiin booliska nigeria ayaa ku eedeynaya taageerayaasha ururka shiicada ee nigeria inay iyagu rabshadaha bilaabeen sida uu sheegayo franken bah oo ah afhayeenka booliska dalka nigeria
carry out unprovoked attack on law enforcement officers who are on legitimate national waxaan aragnay dad bannaanbaxaya oo weerar ku qaaday ciidamada ammaanka oo shaqadii ay qaranka u hayeen gudanaya zakazaki ayaa loo haystaa askari ku dhintay rabshadihii labadii kun iyo shan iyo tobankii dhex maray shiicada nigeria iyo ciidanka sheekh ibraahim zakazaki ayaa ururka shiicada ee nigeria waxa uu asaasay dabayaaqadii toddobaatameeyadii waxaana uu sheegtaa inuu leeyahay laba milyan oo taageerayaal ah sida uu faahfaahinayo garba abri oo ah maarayaha wakaaladda hanuuninta ee nigeria
constituted themselves into serious uh, uh, public nuisances. No responsible government can watch.
waxay noqdeen kuwo iyagu yeeshay xeer u gaara magaalada zariya oo ah xarunta uu ka soo jeedo hogaamiyahooda waxay ka dhaliyeen iskudhexyaac iyo iskoorimaad ma dhici karto in qof mas-uula oo ka tirsan dowladda uu u dulqaadan karo in nidaamka iyo kala dambayntu ay meesha ka baxdo ururka shiicada ee nigeria ayaa ku gacan sayray go-aanka ay maxkamaddu ku gaadhay in ururkaasi lagu tilmaamo urur argagixiso ah waxaana ururku sheegay in arrintaasi ay horseedi karto dibadbaxyo dheeraad ah oo ay dad kale ku dhintaan intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tanii kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay guud ahaana idaacaddeenii ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkaasi qadarkaasi muusiga dhegihiina kusoo maqan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab bashiir abikar cabdulaahi iyo anigoo saare cabdi axmed waxaan ileen dhammaanteenba coodkaasi cawaale dhegihiina ayaan uga sii tegaynaa
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoori mayo walalkay dhimashadiisa walmaho waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoori mayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu wey hidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo